wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waxaa naga xasuusina dhegaystayaal in dhammaan barnaamijyada idaacadda lagu duubayo guryaha
waa subax talaado ah bisha maaj waa afarsanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo toanka iyo sagaaliyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mida gobolka minnesota oo soo saaray go'aano cusub oo la xidhiidha xanuunka covid iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkuna uu xanuunkaasi ku dhacay waardiyaha gudoomiyaha waardiyaashiisa shakhsi ka mid ah ayaa xanuunka laga helay taasoo ku khasabtay in gudoomiyaha uuna guriga ka soo bixin oo garantiilu isku sameeyo muddo afar toban maalmood ah oo dadka kale maaragta uuna bulshada iyo xafiiskiisa xataa uusan imanin waxaa sidoo kale uu saamaysay gudoomiye ku-xigeenka walaalkeed oo gobolka tennesee ku dhintay oo isaguna xanuunkan u dhintay laftiisa waxaa sidoo kale aan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka kanada oo si kulul ula hadlay shacabkiisa isaga oo faray inay ku nagaadaan guryahooda xilli uu sii kordhayo dadka uu ku dhacayo xanuunka covid
waxaa kale oo aad maqli doontaan xiisadda webiga nail ee u dhexeeya masar iyo etoobiya iyo sida dalka masar looga arko go'aanka ay dowladda soomaaliya ka qaadatay qodobadaasi iyo warar kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
uganda ayaa lix qof oo u dhashay shiinaha iyo laba qof oo reer yuganda ah ku suugtay dembiyo ah inay si ulakaca ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka covid ee coronavirusku keeno siddeedan qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo haddii dembiyadan lagu helo waxaay mutaysan doonaan xabsi dhan toddoba sannadood midkoodba dowladda ayaa sheegtay in lixda nin ee shiinaha ay sagaaliyo tobankii bishii maaraj waa bishani ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan labada nin ee yugandhiiska ah oo lakala yidhaahdo matovu abdu iyo nanzuna zawabu ayaa lagu oogay dembi ah inay gacan siinayeen nimanka shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi wasiiradowraha caafimaadka yuganda dr joyce moriku kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan kun iyo siddeed boqol oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo
halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a aan ku bilowne wasaaradda ganacsiga iyo shaqogeynta ee gobolka minnesota ayaa soo saartay go'aamo cusub oo ku saabsan xanuunka covid ee gobolkaasi kaas oo saameeyey madaxdii gobolka oo qaarkood laga helay xanuunkaasi wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa go'aamadaasi ka waraystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqogeynta ee gobolka minnesota xamse warfa isagoo ugu horeyna weydiiyey wararkii u dambeeyey ee covid ee gobolka runtii xanuunku ilaa hadda laba boqol iyo soddon iyo shan qof ayuu saameeyey hal shaksi baa u dhintay sidaad sheegayso maaragtay waxaa uu saameeyey xataa madaxdii waardiyaha gudoomiyaha waardiyaashiisa shakhsi ka mid ah ayaa xanuunka laga helay taasoo ku khasabtay in gudoomiyaha uuna guriga ka soo bixin oo garantiilu isku sameeyo muddo afar toban maalmood ah oo dadka kale maaragta uuna bulshada iyo xafiiskiisa xataa uusan imanin waxaa sidoo kale uu saamaysay gudoomiye ku-xigeenka walaalkeed oo gobolka tennessee ku dhintay oo isaguna xanuunkan u dhintay laftiisa waxaa jirta sanataradda gobolka emy clobajar oo iyadana xaajigeedii uu hadda isbitaal ku jiro arintan xanuunka awgeed marka runtii arrintan arrin la dhayeelsan kara ma aha waa arrin miisaankeeda leh annaku waxaanu si gaara maaragtay u sii eeginay xagga caafimaadkan in laga warhayo xagga saameynta dhaqaalahana in laga warhayo waa gartay waxaa gobolka ka soo baxay go-aamo ku saabsan in lacag la amaahiyo dadka leh ganacsiyada yaryar loo yaqaano small businesska ee gobolka minnesota bal arintaa iyo lacagtan haddaad iiga waranto runtii ganacsatada yaryar ean miisaanka weyn lahayn arrintan saameyn aad weyn bay u keentay hadday noqon lahayd makhaayadaha meelaha shaah laga cabo ma garanaysaa meelaha maaragtay bulshada iskugu yimaadaan marka annagoo weli ka warsugaynaa in dowladda federaalka inay go-aan gaadho ma sugi karno maaragtay inta saameyntaanu aragnaa marka waxaanu xukuumadda waxay maanta go-aamisay lacag soddon milyan oo dollar ah oo guddoomiyuhu uu abruuf gareeyey uu u fasaxay wasaaradeenada in aanu dadka businesska leh inaanu siino maaragtay deen ahaan u siino waxaan ku faraxsanahay oon la wadaagayaa shacabka soomaaliyeed lacagtaas inay bilaa ribo noqonayso wax interest ah oo la socota ayna jirin maalin ka hor lacag kale oo dowladda federaalka ka imanayso deynaa jirtay laakiin taa waxaa la socotay ribo tan aanu hadda waxayna wax ribo ah haba yaraatee ma saarna waxaanan businesyada siinaynaa muddo shan sano ah inay dib ku bixiyaan qeybo kamidana haddii laga cafin karo in laga cafiyo lacagtu waa soddon milyan oo dollar lacagta ugu yaree qofku qaadan karo waa laba kun iyo shan boqol qofka ugu badanna wuxuu qaadan karaa soddon kun oo dollar lacagtaasi laga bilaabo maalinka khamiista ah ayaa lasoo dalban karaa wasaaraddanada waxaanu la shaqeyn doonaa labadanada wasaaradoo laisku daray waxaanu la shaqeyn doonaa hay-adaha aanu lacagta ugu dhiibno sida aan ugu dhiibi jirnay awal horeba inay sii bixiyaan oo siiyaan businesyada maadaaman wasaarad ballaaran nahay way nagu adagtahay inaan anaga ku broces gareyno marka waxaa broces gareyn doona hay-adahan wada shaqeynadinku aad u egmateen laakiin waxaa la isweydiin karaa marka la leeyahay lacag soddon milyana ayaa taala isla markaana qofku tiro intaa la eg ayuu soo dalban karaa ama sidaasi wax noqonayaan waa maxay waxa looga baahan yahay ama shuruudaha ku xayndaaban marka laga yimaado in lacagtan ay amaahtayo hadhow soo celin doonaan shuruud waxa weyaan inuu qofku business lahaa ugu yaraan bishii maarso kowdeedii ugu dambeen inuu qofku business shaqeynayay uu lahaa inuu muujin karo arrintan inay saameyn ku laheyd oo dukaankiisi uu xiray businesskiisiina uu xiray waa inuu ahaa maaragtay business aan sharciga maaragtay waafaqsanaa oo lacagama deymo badan oo lagu lahaa aan maaragtay jabinin shuruudihii lacagta ugu bixinayey macnaheed waxa weyaan qofku inuu yahay qof business shaqeynayay oo socday oo diiwaan gashan inuu ahaabaa laga rabaa lacagtuna waxaan qiyaasinaa soddon milyan waa lacag kooban laakiin waa waxaan ugu talagalnay deg deg maaragtay demdemis deg deg oo kalaa maaragtay aan ugu talagalnay weeye waxaanu qiyaasnay inay ka faa'iideysan doonaan kun iyo laba boqol oo shirkado ilaa shan kun inta udhexeysa soomaali fara badan ayaa dukaamo ama moolal waxaa loo yaqaano suuqyo waaweyn ku lahaa albaabada ayaa laisugu dhuftay dukaamadoodii waa ay xiran yihiin hadda sidee lacagtan uga faa'ideysan karaan runtii waxay uga faa'ideysan karaan hadduu muujiyo qofku inuu maaragtay khasaaraha oo uu muujin karo bishii waxa uu horey sameyn jiray bishanna ay hoos uga dhacday ganacsi kastoo arrintaa muujin kara xaq buu leeyahay lacagtaad helisana tiradaas laba kun iyo shan boqol ilaa soddonka kun sababtay u dhexeyso farqiga weyn waxaa weeyaan businesyadu isku lacag ma sameeyaan marka businesska ugu weyne lacag aad u badan khasaartay lacagta ugu badan buu helayaa busineska lacag yar sameyn jiray lacag maaragtay kooban buu helayaa waxaa loogu talagalay waa dhiig joojis oo kale in wiyaga soo socda businessyadan si ayna saaxadda uga bixin inay maaragtay isku sii kabaan waxaan rajeynayna lacag federaalka dheeraado iman doonta inay jirto tanna inaanu sii kordhin doono ayaanu rajeynayna laakiin xaaladda hadda lagu jiro deg degaasaan ugu talagalnay xamse aad baa mahadsantaha aad baad u mahadsantahay maxamuud kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqogeynta ee gobolka minnesota xamse warfa oo u waramayey maxamuud mascade dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka kanada ayaa si kulal ula hadlay shacabkiisa isagoo faray inay ku nagaadaan guryahooda xili uu sii kordhayo dadka uu ku dhacayo xanuunka covid ee uu sababo coronavirus warbixintan waxaa magaalada toronto nooga soo diray waryahayaga xuseen nuur xaaji tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka covid ayaa kusii badanaya dalkan kanada gobolkan ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ayaa siddeed iyo toddobaatan qof laga helay xanuunka isniintii shalay ahayd oo keliya taasoo tirada guud ee gobolka ka dhigaysa shan boqol iyo saddex qof guud ahaan dadka laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalkan kanada ayaa kor u dhaafaya laba kun oo qof halka kow iyo labaatan qofna ay u dhinteen xanuunka gobolada qaar waxaa lagu soo rogay xaalad deg dega halka dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda si loo xakameeyo faafista xanuunkan waxaa la xiray goobaha ganacsiga cibaadada waxbarashada shaqooyinka badankood iyo goobaha kale ay dadku isugu imaan jireen laakiin sababta usii faafaya coronavirus ayaa lagu sheegay in weli dadka aysan si dhaba u qaadan talooyinka dowladda iyo kuwa caafimaadka haddaba ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudow ayaa si kulul ula hadlay shacabka isagoo weli ku jira afariyo tobanka maalin ee karantiilka kala fogaanshaha waa midda keliya ee ugu wanaagsan ee aad ku badbaadin karto dadka kugu hareeraysan maxay tahay taasi macnaheeda waxay tahay laba mitir inaad u jirsato qofka kale waxay tahay inaad ka fogaato isu imaanshaha waxay tahay inaad joogto guriga mar kasta oo ay suuragal tahay haddii aad doorato inaad iska dhigatirto waanooyinkaasi oo aad go'aansato inaad dadka la kulanto oo aad tagto meelaha ay dad badan isugu imaanayaan ma khatar gelinaysid nafsadaada oo keliya balse waxaa sidoo kale khatar gelinaysaa dadka kale waxaan baraha internetka ku aragnaa sawiro dad moodaya inaanan la loodin karin ma tihiin sidaasi intaas ayaa inugu filan guriga aad oo joog gurigaaga arrinta ah ku nagaashaha guryaha ayaa saameyn badan ku yeelatay dadka kanadiyanka oo soomaaliduna ay qayb ka yihiin haba ugu sii darnaadaane gobolada lagu soo rogay bandowga waatan deeqa nuurshabeel oo ah hooyo islamarkaana jaamacadda york ka wada waxbarashada sare waad garanaysaa maaragtay gobolkan waa gobolka ugu dadka badan ay degan yihiin waddanka canada marka sidaas waxay dhalisay runtii saameyn badana iskuuladii in caruurtii laga joojiyo jaamacadihii la xiro in shaqooyinka la joojiyo in bandow ah inay maqaayadihii la xiro in meelihii dadka isugu imaanayeen ciyaarihii iyo maaragtay meelihii shirarka aroosyadii maaragtay tacsida xataa waxaa layiri dadku hala yareeyo marka socodku waa in la joojiyaa qof kastaba inuu gurigiisa uu dhex fadhiyaa shamsi ibraahim boolis ayaa v o eda u sheegtay in soomaalida ay aada u saameysay bandowga ama xaaladda deg dega lagu soo rigay gobolkan ontario saameynta mid laga sheekeyn karo ma aha aada iyo aada ayay u ballaaran tahay gaar ahaan communitygeena way kusii ballaaran tahay sababto ay tahay dad awalba iska waxaan ahayn mirar class ama ama ama low income people ahayn oo badi suuqyada iyo dukaamada iyo dukaanle maqaayadley u badneen meelihii o dhan waa la wada xiray haddii ilaahay ku ron yahay waxaan ku dhaha yaa laysku soo dhawaan yaa la yiri yaa laysla hadlin yaa laysku imaanin adiga dhibaatada jamac ahaan ummadda waa la wadaagaynaa laakiin gaar ahaan annaga waxay noo sii taabatay as motherska aniga oo involvementaha aan ku lahaa communityga xagga waalidiinta waxawaaye dhibaato xoognaa naga soo gaartay hadda waxaa dhacay accident wuxuu ka dhacay edmonton cunug maaragtay la dhaawacay oo madax xabad looga dhuftay waxaa dhacday isbitaalka in hooyadii laga soo raacadiyey oo la dhahay maaragtay iyadoo cunugeeda critical ah ma kor taagnaan kartid because of this kind of diseasekan coronaviruska socdo dartiis dadka ay sida aadka u saameysay arrinkan waxaa ka mid ah soomaalida ka shaqaysan jirtay garoonka diyaaradaha magaalada toronto iyo dhalinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo badankood ku shaqaysanayay wadista gawaarida u shaqeeya sida tagaasida sida yaasiin abikar uu sheegay v o eda xusenow saameynta dhalinyarada ay ku yeelatay arrintan waa mid aad iyo aad u baaxad weyn sidaad la socoto dhalinyarada soomaaliyeed inta badan waxay ka shaqeeyaan dhinacaasi airbortka waxaa dhacaysa in mataqaanaa qolooyinkii carrentiga dadka ay rabaan inay soo siiyaan lay ofyo sidaad la socoto air canada maanta waxay jiray ilaa iyo shan kun iyo shan boqol qofood mataqaanaa ayaan lay of siinaynaa sidoo kale waxaa jira dhammaan baarkinadii ku dhowaa eraboorka qof baawar dhiganaya maa dadka dhan way kasoo qarayaaceen dhalinyaro badanoo waxaa jira hadda waddankan mar loo soo gashay naftirkooda ku shaqaysan jiray uberkan iyo liftiga ayaga naftirkooda xataa ay soo gaartay culeyskaasi oo maanta aysan ku shaqaysan karin baabuurta ay ku shaqaysan jireen marka dhibaatada ku saabsan arrinta shaqa la-aanta dhalinyarada soo wajahaysa aad iyo aad ayay u badan tahay walow ay mataqaanaa dowladdan canada iyo provincialkaba ay la dadaalayaan in qofkii shaqada kasoo tagay ay wax siiyaan laakiin haddii uu sii socdo waxaa waxaa adkaan doonta xataa dhaqaalaha yar ay dowladda ku siinaan inay kaa jirtaan kadibna ay ay culeys badan usoo saaraan dhagta axmed cigaal ayaa rumaysan in raacista talooyinka saraakiisha caafimaadku ay tahay midda keliya ee lagu xakameyn karo faafista coronavirus dadkaas aniga waxaan kula dardaarmi lahaa inay qaataan talooyinka ay usoo jeedinayaan dowladda iyo public healthiga waxyaabaha la xiriira ay soo jeedinayaan inay qaataan dad badanoo waxaad arkaysaa wixii iska indhatirayo waa sax laakiin waxaa xaqiiqa haddaad aaminsan tahay adiga inuusan cudurka ku dili karin inay kugu xiriiraan dad uu cudurkan waxyeelayn karo cudurkan cid kasta ayuu dili karaa ama yaraaw ama weynaaw dowladdu waxay sheegtay in haddii laga maarmi waayo dadka la duldhigi doono ganaax ku saabsan inay ka madax adeegaan raacista talooyinka xuseen nur xaaji v o a toronto
isbitaalka degmada bardaaleh ee gobolka baay ayaa howshiisii dib u bilaabay kadib markii ay howlihiisa hakiyeen fatahaadihii ku dhuftay degmadaasi horaantii sanadkan warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray waryaha v o a mukhtaar maxamed catoosh cisbitaalka degmada bardaale ayaa hakad ku jira shaqadiisa tan iyo markii ay fatahaada ku dhufatay degmadaasi sanadkii hore waxaa haatan cisbitaalkaasi uu dib u bilaabay inuu bixiyo adeegyada caafimaad oo ay bulshada degmadaasi ka heli jireen gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq carcas oo v o a la hadlay ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ay garab weyn ka heleen sidii uu dib uga howlgeli lahaa cisbitaalka degmada bardaale cisbitaalka marka dee qalabkii iyo wax badan baa ka dhiman dhammaan hadii hay-adihii iyo dowladda wasaaradda caafimaadkaba in cisbitaalkaas qalabkooda usoo dhamaystiraan maadaama dhibaatadii fataxaadii ay kusoo darsameen dad laga soo bartay ay deegaanadii ay deganaayeen marka isbitaalka shalay ilaa shimi ayaan ku wareejinay qalabkii iyo wixii loogu talagelay daawadu ay ka yar tahay qalabkii ma dhamaystirno marka waxaan codsiga aan u diraynaa wasaaradda caafimaadka inay si toosa ay u hirgeliso waa tahay waxaan ugu maqaalaa guddoomiye isbitaalka in fatahaadda xilligii ay jirtay ay si weyn u saamaysay biyihii soo gala degmada bardaale ee gobolka baay marka saamaynta biyahaasi fatahaad ay ku reebtay isbitaalka bal sharxaad naga wallahi taas maragma doonto madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xasan cali kheyre ayaaba sirjira dhexdiisa ku qabtay fataxaadaas ugu baabaasanaa oo dee dhibaato badan ayaa kasoo gaartay dee maadaama hadda ilaa wakti uu dayactir aanhan laakiin ilaa fiican waxaa hadda wasaaradda caafimaadka ayaa garab soo siisay gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caracas ayaa sheegay adeegyada caafimaad ee cisbitaalka bardaale inay ku tiirsanaayeen shacabka degmada bardaale iyo deegaanada ku heeran tan iyo markii hakadka uu ku yimid cisbitaalka howlihiisana saameynteeda si weyn looga dareemay degmada iyo deegaanada ku dhowdhow degmada bardaale waa degmad baaxad dheer leh deegaanada hadda hadda hoos imaadana dee nimankii cadowga ahaa ayaa shacabka ku dhawaataynayo waad la socotaan tooskeena oo kale shan saddex kun iyo shan boqol qof bolis ayaa nimankii nabaddiidka markay ka amar diideen soo gaaray degmada bardaale waad dareemi kartaa dad haddii uu kasoo barakaca guryihiisii uu meel kala imaado caafimaad darro iyo nafaqa darro badan baa yaa soo wajahayso marka umaba bacdhigi karo tirada qiyaas ahaan dhibaatadii fataxaadii lix kun iyo shan boqol oo qoys dhibaato kasoo gaar saddex kun iyo shan boqol ay ku darsameen waad dareemi kartaa isbitaal aan inuu had u baabicday marka amsaajadii iyo isbitaalkiibaa yaa la daaldhacaya marka dhibaatada meesha ka jirta daawo la-aan iyo qalabkii iyo isbitaalkii oo maaragtay sidii loogu talagalay aan ahayn sanadkan labada kun iyo labaatanka oo keliya waxaa ku geeriyooday jidka u dhexeeya baydhabo iyo bardaale ilaa lix haween oo fool ahaa waana dhibaato dhanka caafimaadka oo soo noqnoqday hadda hooyadii maaragtay ku foolatay degmada bardaale waxaa loola soo cararaa baydhabo ilaa lix hooyo oo umursa-aan bardaale dhibaatadaas kasoo gaartay ku dhintay baa jira jidka udhexeeya ow diinley bardaale dhexdooda waad dareemi kartaa degmo weyn oo isbitaal hooyadii dhallaanka aan lahayn dhibaatada uu leeyahay marka dee haddii qalabkiisi iyo wixii isbitaal uu lahaan jira lagu wareejiyey baahada dhibaatada ay ka badbaadeen shacabka ku nool hadday dhinac kasta hadday ahaan lahayd waa waa muhiimad aad iyo aad ulea adduunyadana waa caafimaad iyo waxbarasho caafimaadka noogu horeeya bardaale waxa ay ka mid tahay degmooyinka gaabiska ay ka yihiin adeegyada bulshada oo ay caafimaadka ugu horeyso mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
warbaahinta carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay mowqifka ay dowladda soomaaliya ku badashay xiisada ka aadan biyaha webiga nayle ee u dhexeeya dalalka masar iyo itoobiya haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada qaahira waxaa ka soo diray wariyahayaga xuseen saxanuuni inkastoo dowladda masar si rasmi aysan uga hadlin warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya oo lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya dhexdhexaad ay ka tahay xiisadda u dhexaysa xukuumadaha qaahira iyo adis ababa haddana warbaahinta masar iyo kuwa carabta ayaa si weyn uga hadlay arrintaasi xildheeryaasha masaarida iyo wargeysyada ka soo baxa dalkani masar ayaa u arkaa mowqifka soomaaliya ay qaadatay inuu yahay mid ka duwan qaraar ay horay u ansixiyeen ururka jaamacadaha carabta oo soomaaliya xubin ay ka tahay wasiirada dalalka ku bahoobay jaamacadda carabta oo shir ku yeeshay qaahira bishan afarteeda oo soomaaliya goobjoog ay ka ahayd ayaa loogu baaqay dowladda ethoobiya inaysan ku xadgudbin nisbada xuquuqda biyaha dowladda masar ay ku leedahay webiga niilka qaar ka mid ah masaarida ka faalooda arrimaha geeska afrika ayaa sheegay in go-aanka soomaaliya gadaal ay ka qaadatay in uu yahay mid muujinaya cadaadis kaga yimid dhinaca xukuumadda adis ababa inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya arrintaasi uu beeniyey haddaba maxamed buley maxamed oo ah aqoon-yahan gorfeeya arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ay u arki karaan dowladaha carabta mowqifka soomaaliya ay ku sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay xiisadda u dhexaysa dowladaha masar iyo ethoobiya runtii go-aanka ay soomaaliya qaadatay waxaa looga arkaa si guud wadamada carabta khaasatan masar oo arrintan khusayso inuu yahay dhabarjab weyn oo ay soomaaliya masar samaysay masaaridu markay arrintan ka hadlayso ma aha khilaaf horumar ay etoobiya rabto inay gaarto in masaaridu hortaagan tahay hase yeeshee waa arrin salka ku haysa nolosha boqol malyan oo masaari ah arrintan waxawe waa national security waa amni qowmiga masaarida waa arin khadka cagaaran ah oo waxaweye masaaridu ay ogoleyn in wadahadal laga furo wax badan ayaa waxaa laisku dayay labadan wadan dhexdhexaadintooda in xal laga gaaro arrintan hase yeeshee waxaw tuhun weyn ayay qabaan masaarida oo dhinaca etoobiya ah inay iska daba ka wareejin wado arrintan marka soomaaliya ay go-aanka maanta qaadatay runtii wuxuu noqonayaa arrin taariikhi ah arrin derbi ku dhufanaysa xiriirkii taariikhiga ahaa ee u dhexeeyey masaarida iyo soomaaliya dhinaca kale xildheeryaasha dalka masar ayaa u arkaa xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo masar in uu yahay mid soo jireen ah oo lama taabtaan ah masaarida ayaa ku faana in dowladda soomaaliya ay tahay dowladda keliya ee carbeed ee dowladda masar garab istaagay kolka jaamacadda carabta laga wareejiyey xarunteeda magaaladan qaahira haddaba cabdicasiis axmed gurbiye oo ah aqoon-yahan wax ku bartay dalkani masar islamarkaasina ku sugan magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya heerarka uu soo maray xiriirka soomaaliya iyo masar waa inaan ognahay meesha aan u jirno labada dal dalka masar waa dal walaalah oo saaxiib ah oo xiriir uu naga dhexeeyey ilaa iyo afar kun oo sano markii ay carabtu xiriirka u jareen heshiiskii cam david kadib aan taageernay oo walaal ah saaxiibna nala iyagana na taageeray xorriyaddii iyo kadibba waxbarasho iyo tababarid iyo xoojinta ciidankeena iyo wax walbana garab istaagnaa shirar dib u heshiisiina noo qabtay berito annaga garab ayaan u baahannahay marka dalalkii garabna sii lahaas ee jaamacadda carabta iyo afrikana maanta waxaa muuqata inay naga sii jeesanayaan maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya axmed ciise cawad uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya dhexdhexaad ka tahay xiisadda webiga niilka ee u dhexeeya xukuumadaha qaahira iyo adis ababa islamarkaasina uu ugu baaqay labada dhinac in ay wadahadal ku dhammeeyaan xiisadooda ilaa iyo hadda lama oga jawaabta ay ka bixin doonto dowladda masar mowqifka isbedelay ee dowladda soomaaliya ay ku wajahaan go-aanka horey jaamacadda carabta si midaysan ay ugu garab istaageen xuquuqda biyaha ee dowladda masar ay ku leedahay webiga niilka oo la rumaysan yahay in biyo-xireenka ethoobiya uu saameyn weyn ku yeelanayo qulqulka biyaha ee dalkani masar xuseen saxnuuni v o a khahira haatanna waa dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanada allah u naxariistay xalimo khaliif magool iyo heesta halkudhageedu yahay daydaya madaalo
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinka imanaysa washington laguna duubay guryaha xaaladda ka jirta dalka maraykanka ee xanuunka coronavirus awgeed tan iyo idaacaddeena dambe haddii lahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
Bye.